barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ah ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan buggeenna v o a somaali com
duhur wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal waa maalin salaasa waana lixda bisha march sanadka laba kun iyo sideed iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wada jira idin kala socodsiin doona ibraahim xasan daanduray anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac
qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddeenna duhurnimona waxaa ka mid ah dhallinyarada magaalada boosaaso oo xilliga habeenkii isugu yimaada goobaha kubadda lagu ciyaaro dhallinyaradu intay bannaano iska fadhiisan lahaayeen intay daroogo cuni lahaayeen intay tahriib ka sheekaysan lahaayeen inay meelahan oo kaleeto jirkooda ku dhisan oo caafimaad ka helaan aad iyo aad oo hadda waad ogtihiin dee dhakhaatiirtii markii loo tago talada ugu horreysa ay ku siinayaan waxaa weeye intaa maalintii soco intaa orod intaa jimicsi samay marka jimicsigiina waa kan waa laynoo keenay ka faa'iidaysi wanaagsan
sidoo kale dhegaystayaal waxaad maqli doontaan tartan iyaduna kubadda cagta ah oo ku dhex maraya magaalada muqdisho labiyo soddon kooxood oo ka tirsan degmo ka mid a magaaladaasi
kaalimihii heesaha ayaan iyaguna ka marrayn barnaamijka heesahaan idin haynana dhegeystayaal maanta waxaa ka mid a midandaawadoo kale dunidaba ma joogte midandaawado kale dunidaba ma joogte medada hawadeed
waa codka fanaanka yaasiin axmed digfeer dhegaystayaal inta idaacadda aan ku guda jirna aad kaga bogan doontaan sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii ciyaaraha balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida dalka ruushka ayaa sheegay in aynay wax xidhiidha samaynin balse ay diyaar u yihiin inay kala shaqeeyaan saraakiisha dalka britain baadhitaanka kiiska basaas hore uga tirsanaa dalkaasi kaasi hore loo dhigay cisbitaal isagoo xaalad adag ku jira ka hor intii aan la siinin walax la garan waayey waxay tahay warbaahinta dalka britain ayaa ogaatay in ninkaasi u ahaa sergey scribel oo ah oo dalka britain hoy siiyey kadib markii uu sir u kala dusiyey dalalka maraykanka iyo ruushka sanadkii laba kun iyo tobankii dimitri beskov oo ah afhayeen u hadlay aqalka kremlinka ee dalka ruushka ayaa sheegay in waxa dhacay uu ahaa wax xun islamarkaana dowladda ruushku aanay waxoga ka haynin waxaa arrinkaasi sababay nin kale oo ah lixiyo lixdan jir iyo weliba haweenay da-aha soddon jirka ah ayaa la helay iyaga oo miir doorsan islamarkaana laga helay bannaanka goob laga tukaamaysto oo ku taala magaalada salibury ee gobol galabnimo ahada booliska gudaha ee waddankaasi ayaa sheegay in labada qof ay ahaayeen da-adoodu xilli goobahaasi islamarkaana la aaminsan yahay in aan la garanaynin hase yeeshee waxaa dhacday in lay ka muuqdeen dhaawacyo aan muuqan markii goobtaasi laga soo helay madaxweynaha maraykanka ayaa sheegay in dowladda maraykanka ay ka noqon doonin qorshaha ay ku rabto shan iyo labaatan boqolkiiba inay ku kordhiso canshuurta laga qaado birta loo soo dhoofiyo maraykanka laakiin madaxweyne trump ayaa sheegay inay suurtagal tahay in mexico iyo kanada laga reebi karo canshuurtaasi haddii oggolaadaan in dib loo furo wadahadallo cusub oo ku saabsan wax ka beddelka heshiiska isdhaafsiga ganacsiga ee naafta loo yaqaan
caalamiya oo sida gargaar bani aadamnimo ayaa kolonyo caalamiya oo sida gargaar bani aadamnimo ayaa waddankaasi siiriya gaar ahaan magaalada quuta hakad ku galay kadib markii ay dowladdu sii waday duqaynta dhinaca cirka iyo weliba kuwa dhulka ee goobtaasi ka socda kolonyadan oo ah in ka badan afartan iyo lix gaadiida ayaa ka tegay gobolkaasi magaaladiisa ugu muhiimsan ee la yidhaahdo duuma maalinnimadii isniintii fiidnimadeedii si ay ugu soo noqdaan magaalada caasimadda ee dimashik iyaga oo kari waayey in ay si dhammaystiran ay u qaybiyaan alaabtii ay goobtaasi sideen sababo la xidhiidha kacdoonnada iyo dhibaatada goobtaasi ka socda waxaana sidaasi sheegay saraakiil ka tirsan qaramada midoobay iyo weliba qaar ka mid ah howlwadeennada dhinaca gargaarka iyo weliba badbaadada
duhur wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale idin leenahay halkaad weli nagala socotaanna waa laanta af soomaaliga ee v o a oo toosa ugu dhegaysanaysaan washington dhallinyaro ayaa xilliyada habeenkiia magaalada boosaaso waxay isugu yimaadaan goobaha lagu caweeyo waxaana magaaladaasi ku soo kordhaya goobaha dhallinyaradu kubadda ay ku cayaaraan sida garoommada casriga ah oo ay ku gulog yihiin rogag macmal ah waryaheena v o a ee boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf ayaa booqday goobtaasi ay dhallinyaradu ku cayaaraan warbixintan inuu nooga soo diray waxaa sannadihii dambe magaalada boosaaso ku soo badanaya garoommada xilliyada habeenkii dhallinyarada ay kubadda ku ciyaaraan dhallinyaradan ayaa waxaa qiimo ahaan laga qaadaa lacag dhan lix iyo toban dollar oo labada kooxood ay bixinayaan min siddeed dollar waxayna haystaan inay ciyaaraan ugu yaraan hal saac maxamed cabdulaahi maxamed waa mid ka mid ah dhallinyarada boosaaso ka hirgeliya garoommada xilliyada habeenkii lagu ciyaaro jimicsiga iyo jirdhiska waxaan ognahay maskax caafimaad qabta waxay ku jidhaa jir caafimaad qaba sidaa darteed waxaan staadiyamska ama garoommada caalamka la mid ah waxaan rajayn doonaa in ay dhallinyaradu ay si fiican waxaanu hadda aanu ku dhiirannay inaannu hal abuurkayga sii kordhinno investmentiga aan sii badinno gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda bariga afrika ayaa sheegay in dhallinyarada looga baahan yahay in sida saxda ay uga faa'iidaystaan garoommadani ku soo badanaya magaalada boosaaso si ay u yaraato arrimaha tahriibta bulshada qayb muhiimay ka tahay jimicsiga iyo garoommada noocan oo kaleeto ah si wanaagsan haddii loo adeegsado aad iyo aad bay u wanaagsan tahay marka kulli waxaan u rajaynayaa mustaqbal wanaagsan iyo jimicsi wanaagsan iyo ka qaybgal wanaagsan oo ay kaga qaybgalaan mashruucyadan hadda ku soo siyaaday dalka wax badan oo anfacna laga dheefayo dhallinyaradu intay bannaano iska fadhiisan lahaayeen intay daroogo cuni lahaayeen intay tahriib ka sheekaysan lahaayeen inay meelahan oo kaleeto jirkooda ku dhisaan oo caafimaad ka helaan aad iyo aad oo hadda waad ogtihiin dee dhakhaatiirtii markii loo tago talada ugu horreysa ay ku siinayaan waxaa weeye intaa maalintii soco intaa orod intaa jimicsi samay marka jimicsigiina waa kan waa laynoo keenay ka faa'iidaysi wanaagsan aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa tiimka qaar ka mid ah dhallinyarada ayaan weydiiyey siday u arkaan garoommadani ku soo badanaya magaalada boosaaso yuusuf waa mahadsan tahay magacayga waa maxamed garoommada hadda la furayna waxaa weeye garoomo in badan waxaa weye dhallinyarada kubaddooda aad iyo aad usoo horumarinayso waana niman aad ugu baahnay in garoomadaas oo kale loo sameeyo oo garoomadii ciidda inta badan haddeer waa ka raysteen waxaana midaasi ay ka qayb qaadanayaan in macnaha garoomadaas oo kale ay haddeer puntland aad uga soo bataan waxaana aad iyo aad u jeclaan lahay weliba garoonka weyn ee isbartiibada ee boosaaso in kaasoo kale naloo dhigo because kubadda boosaasoodoo dhan ba waxay noqon lahayd mid aad u horumarto nimanka dhallinyarada ah ee soomaalida ee haddeer wada jooga ee halkaasi joogana waxay aad ugu baahan yihiin garoonkaasi weyn ee boosaasood dhallinyarada markay imaanayaan garoonka oo kale oo laba tiim ay yihiin maxaa lacag laga qaadaa sideedse loo ciyaaraa maasha allah maasha allah masha allah horta dhallinyarada aad baan annaga waxaa wey u jecelnahay inta badanne lacagta laga qaadana waxay tahay horta waa siddeed dollar siddeeda dollar ee laga qaado waa lix iyo toban dollar adi labadaldaadi dhallinyarada marka hore ee garoomada caadiga ah ee xaafadaha oo la xaaqo dhagxunta laga xaaqo kadib garoon laga sameeyo lagu ciyaaro ay ku ciyaari jireen bal waxaad iga warataa isbarbarig nooceeya ee dhallinyarada faa'iida nooceeya ay ugu jidhaa in ay ku ciyaaraan garoomada salaxa habeenkii isballansada maxamed waxaa yuusuf waxaa weeye faa'iido badan bay leedahay run ahaantii maxaa yeelay barnaamijkan waa awal dhallinyarada maalintii xilli duhurnimoa ama xilli casarnimaha bay garoomada ciidda ku dheeli jireen laakiin barnaamijkan waa barnaamij siyaasad ahaan u bedelan habeenkii la cayaaraya taa waxaa sii dheer meesha lagu cayaaraya xataa naftarkeeda way kala qurux badan tahay waa meel qofka bilaadanka ama qofka dhallinyarada aada u soo jiidanaysa qofka daawadaha soo jiidanaysa qofka dheelaya run ahaantuu ku qanacsan yahay laakiin garoonkan ciidda garoon xaafadeedka oo wax casarkii lagu dheelaayo kadibna ay dhallinyarada habeenka ay suuqa aadayaan suuqa hadday aadaanna ay security ahaanta nafta run ahaanta ka qayb qaadan kardho oo nabadda iyo dhallinyaradii mashquul bay u noqonaysaa marka marka aada iyo aada wey wa wanaagsan tahay soo dhowaana soo dhoweynna barnaamijkan aada aada soo dhoweynna run ahaantii si kastaba ha ahaatee garoomadani ku soo badanaya magaalada boosaaso ayaa intooda badan lagu tilmaamaa mid waxweyn ka bedelay xaaladda dhallinyarada maadaama xilliyada habeenkii ay ku mashquulaan ciyaarista kubadda halka dhallinyarada aan ciyaarin qaarkoodna ay u daawasho tagaan saaxiibadooda kale ee kubadda ciyaaraya yuusuf maxamuud v o e boosaaso
waa hagaag dhegaystayaal uu mahadsan yahay waryahayaga yuusuf oo warbixintaasi boosaaso nooga soo diray isla ciyaaraha ayaynu ku guda jirnaaye dhanka kalena magaalada muqdisho waxaa ka socda tartan kubadda cagta ay ku loolamayaan labiyo soddon kooxood oo kubadda cagta ah kuwaasi oo ka kala socda dugsiyada degmada hodan ee magaaladaasi waxaana dhalinyarada ka mid a kooxa matalaya dugsiga u gaara dadka dhagoolayaasha ah iyadoo halkaasi ay ciyaaraha ka qayb galayaan qaar ka mid a dhalinyaraha dhalinyarada dhegaha culus leh haddaba wariyaha v o eda cabdiqaadir okey ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada muqdisho dadka maqalka waaye dhagoolayaashu waxay ka mid yihiin kuwa qaba baahiyaha gaarka ah waxayse leeyihiin khirfado wanaagsan oo soo jiita bulshada ay ku nahnool yihiin tartan kubadda cagta oo u dhexeeya soddon iyo laba iskuul saro ku yaalla degmada hodan wuxuu hadda ka socdaa xarunta degmadaasi waxaa ka qaybgalaya iskuulka sannad oo u gaar ah dadka dhagoolayaasha laba ciyaaroy ciyaareen kooxda iskuulka sannad waxay soo bandhigeen ciyaar wanaagsan wayna badiyeen labadii kulan maxamed jimcaale wuxuu ka mid yahay ciyaartooyda dhagoolayaasha iskuulka sannad waa mid ka mid a ciyaartooyda loogu jecel yahay kooxdaasi taageerayaal badan ayuu ka kasbaday garoonka kubadda uu ku ciyaaree degmada hodan waxaan weydiiyey dareenkiisa kubadda cagta isagoo guul gaara xilligaasi horta anaka dhagufananugu muxsba muddo badan aan ciyari jirnay waxaa horos aragnay marka aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan ciyarno waxaan ogay inaan kulka garano maxamed ayaa u sheegay v o a in dadku hadda ay salaamaan marka uu marayo waddooyinka iyagoo u haya taageero dhanka kubadda cagta ah waxaa maxaad iska laha taageerayaashu hadda waddooyinkuna waarka wana salaamayaan aad aad ugu faraxsanahay anna ku ciyaarna kubadda cagta anna kasbarna taageerayaasha waqtidan isku barnay marka wuxuu maadcalinaa maadaama garabkan istaagsan yihiin hadda jar
gudoomiyaha degmada hodan maxamed axmed cantoobo ayaa uga warramay v o a siday ku timid in kooxda ka socotay iskuulka sannad ee dhagoolayaasha loogu dhiirigeliyey ka qaybgaadashada tartanka kubadda cagta ee u dhexeeya iskuullada ku yaala gudaha degmada hodan
markii waxaan abaabulka ciyaaraha degmooyinka ciyaaraha iskuullada ee degmada hodan markii aan abaabulkeeda bilownay gudoomiyaha isboortiga muxuu ahaa degmada hodan awdhere yaa waxaan ku yidhi iskuulka sonaad buu ku jiraa marka iskuulka sonaad macnaheedu waa iskuulka dhagoolayaasha oo hadda ka hor dhowr mar muxuu ahaa aan booqanay shaqooyina dhex marayn dhalinyaro badan oo soomaliya waa iskuulka keliya oo dhagoolayaala oo soomaaliya oo dhan ku yaalla inuu degmada hodan ku yaallo oo ay dhigtaan arday ka badan boqol iyo konton arday oo dhagoolayaala gudoomiyaha degmada hodan maxamed cantoobe ayaa u sheegay v o a in sidii laga filay si aan ahayn ay u soo bandhigeen ciyaar wanaagsan taana ay ku kasbadeen taageerayaal badan
waxaan dhihi karaa waxay muujiyeen muxuu ahaa ciyaar wanaag iyo karti lama dhihi karo nimankan waxay ahay niman maqalka naafo ka ah ee halla taageera maaha dadkii meesha joogay inay taageeraan ay jeclaadaan waxay soo bandhigeen wax lagu jeclaado ciyaar aad u qurux badan waa arkaysay siday kubadda isugu dhiidhiibaayeen akhlaaqdooda disibliinkooda iyo wanaagga ay muujiyeen ciyaarta ay muujiyeen aadaan ugu faraxsanaa marka inay ciyaar soo bandhigeen kooxdan kubadda cagta ka socota iskuulka sannad oo ah mid u gaara dadka dhagoolayaashu waxay soo bandhigeen ciyaar wanaagsan waxaana hadda looga baqaa inay qaadaan tartanka kubadda cagta ka socda degmada hodan kaasoo u dhexeeya soddon iyo laba iskuul cabdulqaadir okey v o a muqdisho
subax walba kuwaa barisa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaaliyo afartanka mitriban warar sugan iyo warbixinno xiise leh ka dhegaysa idaacadda v o a maalin walba lixda iyo barhka subaxnimo wararka iyo warbixinnada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xulah ka dhegaysa v o a maalin walba afarta galabnimo haweyska washington martida mikrofoonka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka labaiyo labaatanka iyo shan iyo labaatanka mitriban wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafiah kala soco idaacadda v o a
halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa washington haatana bal xaggii heesaha ayaan jaleecaynaa waxaan idin soo qabanaynaa codkii yaasiin axmed digfer
dayaxyo cadceeda duraadi layga yeedho dawraha korkooda durbaan layga tumaye dariiqan ka laabtana dabaylihi jacaylka soo degaayo derisaanu noqone dayaxyo cadceeda duraadi layga yeedho daruuraha korkooda durbaan layga tumaaye dariiqanka laabtana dabaylihi jacaylka igu soo degaayo derisaanu noqone midan daawadoo kale dunidaba ma joogte midan daawadoo kale dunidaba ma joogte medada habadeedi medada habadeedi medada habadeedi medada habadeedi midhaadayta maanta ama daawada heli midhaadayta maanta kuwi ama daawada heli ama sadaalayo dhacay firawada galay ama sadaalayo dhacay firawada galay jacaylkii cilmiba dilaa igu dooganaayo dadka kale ma adee anaa layga dabaridi intaan dumar jeclaada dooho ilaa habaabo sida aan dardaranahay iska daba wareegtee jacaylkii cilmiba dilaa igu dooganaayo dadka kale ma adee anaa layga dabariday intaan dumar jeclaada doohoylaa habaabo sida aan dardaranahay iska daba wareegtee midan daawadoo kale dunidaba ma joogte midan daawadoo kale dunidaba ma joogte midadaha badeedi midadaha badeedi midadaha badeedi midadaha badeedi midhadayta maanta kuwi ama daawada heli Dadayta maanta kuwi ama daawada heli ama sadaalayo dhacay
waa hagaag ibraahim waxaan filayaa madaxadaad u dhexaysay heestan daruuraha waxaan filaya- korkooda durbaan laga tumayaa Haye.
mid aan daawada oo kalena dunida ma joogtay madayda habadeedi laakiin waxaa laga ama yaabay sadaalayo helay buu yidhi amase digfer aawadaa galay ama daale oo dhacay ama digfeer aawadaa galay weliba magaca fanaanka digfeer halkaas uu ka raacay waxaan filayaa waa heestan cusbitaal ku yiilay magaalada muqdisho oo haddana ku yaal waan filayaa heestaasi taariikhdeeda si weyn baad u haysaa iyo weliba een, eh, magacaasi siduu ku baxay iyo weliba siday ku timi saad ula socotay baan arkayay ibraahimo maxaa noo xiga waa hagaaga dhegeystayaal haatanna aynu dhinacii ciyaaraha jalleecno waa maxamuud mascade
kulanti waxaana wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha idaacadda subaxnimo horyaalka dalka ingiriiska haddaan ku bilaabo habeenkii xalay ahaa kooxda kubadda cagta ee crystal balis ayaa goor dambe soo dhoweysay manchester united kulan adag oo ka dhacayay magaalada london qaybtii hore ciyaarta manchester waa laga naxsado hal gool iyo waxba ayaa lagu mariyey wiilka townson ayaa goolkaasi u saxiixay kooxdiisa crystal balis markii laysu soo noqday crystal balis murqaheeda ee lasii kala baxdo fananholt wiilka reer olan ayaa goolkii labaad ee kooxda u dhaliyey kaasi uu qalbijab iyo warwar geliyey taageerayaasha kooxda kubadda cagta ee manchester iyo weliba ciyaartooyda iyo macallinka laftooda oo waxaa la arkayay morino oo marba dhan u ordaya garoonka dhinaciisa isagoo hadba garoonka ficilkii ka dhaca ka falcelinayay si kastoo ay noqotaba taasi waxay keentay macallinku inuu kooxdiisa boorka ka jafo oo ciyaaryahaano doora oo kursiga geydka fadhiyey uu funaanadda u soo geliyo garoonkana uu soo geliyo sida maata rashford iyo lukshow oo suurageliyey kooxdu in ay dardar weerar ay qaado islamarkaasina ciyaaryahaanada smolin lukaku iyo matij ay goolal dhaliyaan goolka matij oo ahaa kii guusha u keenay kooxda manchester united ayuu kubaddu ka helay linaya disote bannaankeeda dabamariyey goolhayaha kooxda kubadda cagta ee crystal balas sidaasina saddex dhibcood oo dirqa ayay manchester kaga qaadatay crystal balas waxayna haatan iyadoo faraxsan ku noqotay magaalada manchester oo ay ku soo dhoweynayso maalinta sabtida kooxda liverpool ah koox ay aad u xafiiltamaan islamarkaasina colaad kubadeed ay ka dhexayso la arki doonee guushan ay soo gaartay manchester united waxa ay ka hesho marka ay liverpool isku yimaadaan liverpool haddii aynu sheekadeeda sii wadnana maanta kulan adag oo ka tirsan horyaalka qaaradda yurub ee champions leaga ayay gegideeda anfield waxay kula ciyaaraysaa kooxda f c borto waxaa xusid mudan lugtii hore in kooxda liverpool ay shan gool iyo waxba ku soo badisay waxayna kulankan iyadoo faraxsan gegideeda ku soo dhoweynaysa f c borto oo la filayo macallinka club ee kooxda liverpool in uu ciyaaryahanadiisa kuwiisa ugu wanaagsan uu nasiyo oo u dhigto kulanka maalinta sabtida uu la yeelanayo manchester united hase ahaatee kulanka sida aadka isha loogu hayo waa kan dhex maraya kooxaha kubadda cagta ee b s g iyo real madrid oo lugtii hore ay reyaal ku soo badisay saddex gool iyo hal markii lagu ciyaaray guriga real madrid garoonka benebeyo hase ahaatee kulanka caawa oo ka dhacaya magaalada baris guriga kooxda b s g ayaa waxaa xusid mudan in ciyaaryahankii labada boqol oo milyan ay ka soo bixisay b s g ee neymar uu kulankan dhaawac xoogan oo soo gaaray uu kaga maqan yahay islamarkaasina qaliin durbaba lagu sameeyey oo ciyaaryahankan weliba laga cabsi qabo in uu ka baaqdo koobka kubadda cagta ee adduunka inkastoo macallimiinta iyo weliba dhakhtarkii qalliinka ku sameeyey bay leeyihiin waa suuragal inuu koobka qaramada ee koobka adduunka oo waddanka ruushka lagu qabanayo ciyaaryahankani aanu ka baaqan doonin uu kasoo muuqan doono si kastoo ay noqotaba kulanka caawa ee b s g real madrid ayaa waxa ay taageerayaasha b s g rajaynayaan in ay saddexda gool ee lagu leeyahay kasoo kabtaan oo ciyaaryahanada kale ee embebe iyo weliba wiilka reer jarmal ee druxler oo la filayo in booska lagu soo bedeli doono amaba dimaaryihii real madrid u dheeli jiray ay ugu yaraan suuro gelin karayaan inay kooxdan laba gool iyo waxba ay ku badiso oo labadaasi gool haddii ay dhaliyaan suuro gelinaysa in ay kooxdu guulaysato la arki doonee halka ay sheekadaasi ku soo gabagabowdo waxaana rajaynaynaa in ciyaartaasi natiijada ka soo baxda kulanka dambe aan wadaagi doonno waa maxamuud mascade oo minneabolis sida kale sidaa iyo nabadgelyo
xubintii ciyaaraha iyo maxamuud mascadin dhegaystayaal intaasi kaga soo gudbaynaa haatanna aynu mar kale daba jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha waxaaynu annaga iyo idinku aynu ku wada nasan doonaa codadka fanaaniinta deeqaciisa iyo weliba nimcan hilaac dhegeysa
laguma saxo waaquudka xadhaduna ku qadhabto shahiidaan ee qaaliye qaaliyey hila joog alle qaaliye qaaliyey hila joog
kushi waa ninkaagi qanci waa duqaagi qariboogihiisu ku qabaa iwiiqe
qalad laguma saxo waaquudka cadhaduna ku qadhabto shaydaan ee qaaliyey qaaliyey hira joog kale qaaliyey qaaliyey hira joog
waxaan qoomameeyaa qarqarsiga sidii awr intaan qoobka ku xidhay ee ku qatarnaa iga quuso quuste iga quuso ka quuste iga quuso quuste iga quuso ka quuste
haqasarin gurigii qarniyal jacaylkii soo jiray ha qaran jebin hana qubin caruurtee isqaboojiladane isqaboojiladane
waxaan qoomameeyaa qarqarsiga sidii awr intaan qoobka ku xidhay ee ku qatarnaa iga quuso quuste iga quuso ka quuste iga quuso quuste iga quuso ka quuste
haqasarin gurigii qarniyal jacaylkii soo jiray ha qaran jebin hana qubin caruurtee isqaboojiladane isqaboojiladane
daaxan qabsoome qolqolkaygu naariyo qaaciyo hadduu yahay qaxan aan mar qudha dhamin qaxaye mid kale dubo ana qoto aan dhayo
dhisma qabato keligeed uman haygu noqonine utumaha ha soo qoodin qaladkana kasoo qaladkana kasoo noqo qaladkana kasoo qaladkan kasoo noqo
daaxan qabsoome qolqolkaygu naariyo qaaciyo hadduu yahay qaxan aan mar qudha dhamin qaxaye mid kale dubo ana qoto aan dhayo
dhisma qabato keligeed uman haygu noqonine utumaha ha soo qoodin qaladka kasoo qaladkana kasoo noqo qaladkana kasoo qaladkana kasoo noqo
qarasoo galbeed eeg qorax may ka soo bixi qaandar eebba muuye qula jaray ma soo noqo qalbi jabay hana wiilin qalbi jabay hana wiilin qalbi jabay hana wiilin qalbi jabay hana wiilin
qiilmale warkaabuye uu qabu dalqadaho qamaacad makaraye berri iyo qaboonaha qaadiga inooge qaadiga inooge
qarasow galbeed eeg qorax may ka soo bixi qaandar eebba qorrax may ka soo bixi qadar eebbe mooye qur la jaray ma soo noqon qalbi jabay qalbi jabay hanaawinin waa cododka fanaaniinta daqaciisa iyo weliba fannaanka nimcan helac dhegaystayaal idaacaddayda duhurnimo gebagabo ahayd tan iyo idaacadan idaacadda xigta waa anigoo cabdixakiin shuruuca iyo weliba ibraahim daandure oo idinla sidaa iyo nabadgelyo
qabu dalqadaho qamaacad makaraye berri iyo qaboonaha qaadiga inooge qaadiga inooge